subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaanaysa washington
waa aroor khamiisa bisha janawari waa saddex sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda afrikada bari hadhada saacadda afrikada bari haata waa lixdii iyo barh kelownimo washingtonna waa tobankiiyo barhkii fiidnimo arbacaha waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobankiiyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idiin haya anigoo maxamed cabdiye sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida soomaalida dalka kanada ah oo si weyn u soo dhoweeyay sharciyo cusub oo qoysaska quseeya oo dalkaasi laga dhaqangelinayo sannadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka ah warbixin ayaad ku maqli doontaan arrintaana aad ayaan ugu farxay sababtoo ah waalidku waa fiicanyihin inay wakhti la qaataan carruurtooda oo kobciyaan intayna shaqada ku laabanin wakhti fiicanna ay siiyaan cunuga isagoo maaldii laba sano camal gaaray oo kobcan oo dikeerna ka bixi karo
waxaad kaloo maqli doontaan gabadh soomaaliya oo ku shaqaysa waa xirfadda korontogelinta magaalada muqdisho ayay ku nooshahay waxaad sidoo kale maqli doontaan baabuurta korontada ku shaqeeya oo adeegsigooda uu aad u soo badanayo qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida macarthy oo isagu ah hogaamiyaha jamhuuriga ah ee aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu hogaamiyeyaasha koongareeska ku marti qaaday in mar kale ay aqalka cad ku kulmaan jimcaha berri ah si ay wadahadallo dheeraada uga galaan sidii loo soo afjari lahaa howlaha dowladda ee xaniban madaxweyne trump ayaa dalbanaya in shan bilyan oo dollar oo uu ku doonayo lagu dhiso derbiga laga taago xadka koonfureed ee maraykanka la siiyo dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna arrintaasi lacagtaasi loo qoondeeyey diidan kulanka arbacadii shalay ay yeesheen madaxweyne trump iyo madaxda labada xisbi ayaa wuxuu ku dhammaaday guulla-aan marka laga reebo in trump uu doonayay in wadahadalladaasi lasii wado ka hor intaa aysa dhicin dhinacyada wada fariisadkani waxaa madaxweyne trump uu sheegay in howlaha dowladda ay sii xayirnaan doonaan ilaa iyo inta laga qaadayo
tiro badan oo muhaajiriin reer afrika ayaa sannadkii hore ee laba kun iyo siddeed iyo toban gaadhay dalka sbain iyagoo sii maray badda mediteraneanka sida laga soo xigtay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee i o m dalka sbain ayaa qaatay konton iyo toddoba kun laba boqol iyo konton qof marka laga bilaabo bilowgii sannadka ilaa iyo bishii disembar lix iyo labaatankeedii celcelisaan waxay tiradu noqonaysaa boqol iyo lixdan qof maalin walba tirada dhimashada badda ayaa iyaduna gaadhay meeshii u sarraysay isla muddadaasi tirada sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii ayaa toddoba boqol lixdan iyo sagaal qof ka badnayd tii sanadkii kasii horreeyey ee laba kun iyo toddobiyo toban korarka muhaajiriinta gaadhay sbain ayaa yimid xilli la xidhay dekedaha dalalka malta iyo italy taasoo ay weheliso heshiis ay wada gaadheen midowda yurub iyo turkiga oo lagu horjoogsanayay doomihii muhaajiriinta siday subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin balkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington sanadkan cusub waxaa dalka kanada wax ka beddel lagu sameeyey qoysaska iyo kaalmooyinka ay dowladda ka helaan cashuur celinta iyo dheeraynta xilliga fasaxa qoyska isqaba markii ay ilma dhalaan ayaa wax laga bedelay dowladda kanada ayaa tallaabadan u qaaday sanadkan sababo la xidhiira iyadoo doonaysa inay kubciso ilma dhalidda iyo taranka qoysaska oo ay kaga maaranto boqolaal kun oo dad ah oo ay siiso magangeliyo dhinaca siyaasadda ah warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa saare cabdi axmed oo la xidhiidhay dad ku nool kanada soomaalida dalka kanada waxa ay ka mid yihiin soo galootiga waddankaasi sharciyada cusub ee isbeddelka ah ay sidoo kaleeto qaybtooda faa'iidada ka yihiin waxaa sharciga cusub ee wax kabeddelka ah faa'iidada qoyska markii uu soo baxay in badan oo ka mida soomaalidu ay si weyn u soo dhoweeyeen maadaama dadka soomaaliyeed ee dalkaasi kanada ay ka mid yihiin qoysaska ballaaran ee waddanka kanada jooga sharciga cusub ee kanada ayaa u oggolaanaya hooyada iyo aabbaha in muddo siddeed iyo toban bilood ah marka cunug uu u dhasho oo sannad iyo bar ah ay cunugoodaasi soo kobcin karaan oo fasax ay ku qaadan karaan soo korinta cunugaasi ayadoo lacagtii ay ku shaqaynayeen ee mushaarkana fadhigooda ay ugu soo dhacayso hooyo ayaan yuusuf waxa ay ku dhashay dalka kanada afar carruura waxa ay sheegtay in inkastoo sharcigan ayada oo ilmaheeda ay weynaadeen uu yimid haddana ay tahay wax aad loogu farxo marka la eego cadibaadda qaar ka mida qoysaska horey u haystay arrintaana aad ayaan ugu farxay sababtoo ah waalidku waa fiicayn inay wakti la qaataan caruurtooda oo kobciyaan intayna shaqada ku laabanin wakti fiicanna ay siiyaan cunuga isagoo maalmii laba sano camal gaaray oo kobcan oo dikeerna ka bixi karo in cunugaas hooyadaas ay ku noqoto ama aabbahaas uu ku noqdo shaqada waa wax aad iyo aad u fiican cunugaas waxaa laga yaabaa cunug ka celin karo hadday noqoto xagga jirada iyo xagga maxaan kuu sheegaa xanuunkaba waxaa kaloo aad iyo aad ugu sii farxay in hal sano sideed iyo toban bilood la siiyey hooyada iyo aabbahaba islamarkaanina ay waktigooda qaadan karaan lacagtoodana u socoto cunugoodana ay kobcin karaan wakti fiicanna ay ku bandhigareyn karaan ilmahooda si ay markaas maaragta u helaan jaanis ilmahooda ay ku haystaan waana arrin aan dowladda kanada aad iyo aad ugu farxay mana aysan jirin waktigii gaar ahaan anigo carruurta aan waddankan ku dhalay shan bilood kadib shaqada waa ku noqon jirnay marka cunuga asoon kobcin oonan maaragta xoogsanin waxna jirooyinkana iska celin jirin ayaan dheker ka dhigi jirnay shaqadana waa ku laaban jirnay marka waan arrin aad iyo aad ugu faraxsanahay in dowladda kanada ee wax ka bedesho farxaan cali jimcaale waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeyo howsha canshuur xaraynta ee dalkaasi wuxuu ii sheegay in tallaabadan ay tahay dhiirigelin fiican oo waalidiin badan fursad u siin doonta inay shaqooyinka ku dhiiradaan oo si wada jira hooyada iyo aabbaha u wada shaqeeyaan runtii soomaalida aada iyo aaday u soo dhoweeyeen sababtoo ah soomaalidu waa dad marka la fiir la barbar dhigo dadweynuha kale ee dalkan degan ka owlaad ama caruur dhal badan runtii waa dad wada shaqeeya soomaalida oo hooyada iyo aabbahaba ay shaqeeyaan inta badan dhalinyaraduna way shaqeeyaan arrintan marka loo kordhiyey hooyada markay ubad dhasho fasaxa shaqada waagii hore wuxuu ahaa hal sano hadda waxaa laga dhigay hal sano iyo bar ama sideed iyo toban bilood fasaxaasi wax weyn ayuu ka tarayaa soomaalida rajadooda iyo noloshooda guud ahaan dhinacyada uu taa saameynayo waxaa ka mid ah kow in ay ku dhiiradaan inay sii shaqeeyaan waa tan labaad in hooyada iyo aabbaha ay isku bedeli karaan fasaxa ama aabbaha uu wada qaadan karo ama hooyada ay wada qaadan karto ama ay qaybsan karaan keliya ma ahan dhaqaalaha ay guryahooda ku qaadanayaan waalidiinta ilmahooda korsanaya marka cunuga uu dhasho ee sidoo kaleeto waxaa dowladda kanada ay u samaysay faa'iidooyin canshuur dhaaf ah dadka iskaabulada amaba aanan guursanin wiil iyo gabar noocuu doonaba canshuur dhaafistaasi ayaa sidoo kaleeto dadka waxay isugu jiraan kuwa ka shaqeeya ganacsiga yaryar ee soo kobcaya iyo sidoo kale kuwa ayagu dhaqaalaha faraha badan soo saara sida uu mar kale leeyahay farxaan cali jimcaale aada iyo aada sahray waa runtaa canshuuraha iyaguna dowladdu waxay hadda ay diiradda saartay laba qaybood qaybna waa dadka xoogsatada ah ee shaqeeya qaybna waa dadka businesska aadka u yar haysta oo small iyo micro businesska aadka u yar dadka haysta marka canshuuraha dadka laga caawinayo waxaa ka mid ah waxyaabo la yidhaahdo deductions ama in yaraynta canshuurta dowladda kanada ayaa ka mid dalalka qaato qaxooti aad u fara badan marka ay timaado soo galootiga sida looga soo dhoweeyo wadamo fara kutirisa dunida wakhtigan waxayna u sameynaysaa arrintan dowladda kanada in bulshooyinka ay ku dhiirigeliso in hooyooyinka iyo aabbayaashuba ay shaqooyinka si toosa u wada tagaan iyo sidoo kaleeto in dhinaca kaleeto ay badato faa'iidada caruur fara badan oo qoysaska dhalaan si kanada ay uga maaranto dadka qaxootiga ah ee ay bannaanka ka keento sanad walbaba ee boqolaalka kun gaaraya dadka falanqeeya arrimahaasi waxay leeyihiin dowladda kanada waxay u baahan tahay dad badan si dhaqaalaheeda uu kor ugu kaco
taasina waa sababta ay dowladda canada ay u tahay dowladaha safka hore uga jira in ay qaxootida qaxootiga iyo soo galootiga ay martigeliso taa bedelkeeda haddii dowladda canada dadkeeda oo dalka degan ama kanadian ha ahaadaan ama dadka deganaansho ku lahaadaan haddii owlaad badani ay dhalaan ama ay caruur badan ay dhalaan waxay ka kaaftoomaysaa ama ay yaray kartaa dadkii ay dibadda kaka keensan jirtay ama qaxooti ha ahaado ama dad kaloo shaqo iyo waxyaabo kale ay ku keensataba ku yimaadaba ha ahaadaani waxaa xusud mudan in dalka canada ay iska dhiibaan oo ay tagaan waddankan maraykanka xataa dadka soo galootiga ah ee magangelyada ku waaya halkan oo halkaasi si dhib yar sharciyada looga siiyo marka ay tagaan
warbixintii zaare cabdi axmed ee nooga diyaarisay isbedelo lagu sameeyey siyaasadaha qoyska ee dalkan aad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington
subax wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay dalkan maraykankana maanta waxaa lagu wadaa in la dhaariyo xubnaha cusub ee kusoo biiri doona labada aqal ee koongareeska ee maraykanka iyada oo sanadkana ay gaar ahaan aqalka hoose kusoo biirayaan tiradii ugu badnayd oo dadka laga tirada badan yahay ah arrintan ayaa kusoo beegmayso xili ay qaybo ka mid ah howlihii dowladda dhexe ee xaniban yihiin haddaba wadashaqaynta aqalka cad iyo aqalka hoose ee koongareeska oo maanta uu dimuqraadigu la wareegayo ayaa maxamed cabdisandheer ka wareystay jibriil ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state university jibriil waxau marka hore ka hadlayaa sida dhaartu maanta ay u dhaceyso walaal sida dastuurka maraykanka ku qoran waa in maalinta saddexda bisha janaaya ah la dhaariyo xubnaha cusub ee congaresska haddii aanu jirin sharci kale oo uu meel mariyey congaresska ka horreeyey marka sharcigaasaa la raacayaa markay tahay labayo tobanka duhurnimo ayaa la dhaarin doonaa waxa waxyaabaha xiisaha le waxaa kamid a congreskan waxaa ku jira haweenka ugu badnaa abid oo boqol haweenka badan baa ku jira waxaa ku jira dad minority ama laga tira badan yahay waxaa in la tilmaamo u baahan waxaa ku jira haween muslim ah oo laba ah oo midood ay soomaali tahay oo ku dhaaran doona kitaabka qur-aanka shaqada u horeysa oo congresska qaban doono waxay noqon doontaa in xeer hoosaadkiisa uu meel mariyo xeer hoosaadyadaas la meel marinayo waxaa ku jiri doona xeer hoosaad aqbalaya in madaxa loo asturo diin ahaan kaasoo u ogolaan doona xubinta soomaalida ah ilhaan cumar inay madaxeeda asturato oo xijaabkeeda xirato waxaa markaa kabacdi loo codeyn doonaa qofka afhayeenka noqon doona qof walbana iyadoo la weydiinayo cidda uu codeynaya magaceeda marka hawshaasaa la qabanaya waa kulle hawl weyn oo la daawan doono dalka maraykanka oo dhan iyo caalamkaba laga daawan doono waan gartay marka waxaan ahayn dhaarintaas oo horyaalla dhinacaas doorashada iyo mooyaane wax kaloo siyaasad la xiriira oo horyaalla maanta marka kongareesku hawsha bilaabo may jirta runtii ilaa iyo muddo afhayeenka gabadha loo wado nancy balosi waxay ku waxay waday wadahadallo iyo wadatashi ay la waday xisbigeeda oo ah qaabkii loo howlgeli lahaa iyo shuruucdii la meel marin lahaa sharciga ugu horeeya oo hadda miiska u saaran oo ay ballan qaaday inay markii ay qabtaan xilka aqlabiyadda ay meel marin doonaan wuxuu ahaa sharci ku saabsan furitaanka dowladda oo sidaad og tahay muddo labaiyo toban cisho ah saddexiyo toban cisho ah in ninka xiran oo ugu dambeyntii arbacadii hadda ahayd ay wada hadleen madaxweynaha iyo hogaamiyeyaasha labada aqal oo labada xisbi oo wax natiija aan ay kasoo bixin marka waxay ballan qaaday inay meel marin doonto sharci dimuqraadigu uu hormood ka yahay oo dowladda lagu fasaxayo dhaqaalaheedii iyo miisaaniyaddii ay ku shaqayn lahaayeen wasaaradaha kala duwan dabcan madaxweynuhu raalli ka noqon ma doono oo waxaa arrintaas ugu wacan derbigii uu doonayay in laga dhiso xuduudda mexico kuma jiri doono waxyaabaha ay meel marinayso waan gartay marka haddii aqalka hoose uu soo meel mariyo aqalka sanadka imanaysa haddii aqalka hoose uu soo meel mariyo aqalka sanadkay tegeysaa xataa hadduu meel mariyo madaxweynehii u tegeysaa oo inuu saxiixa la doonayaa wuxuu ballan qaaday gudoomiyaha aqalka sare in aanu ama sanadka wuxuu ballan qaaday in aanu meel marin doonin ama xataa cod inuusan gelin doonin sharci uusan madaxweynuhu raalli ka ahayn marka dabcan waxay u eg tahay un in ay dimuqraadigu doonayaan inay muujiyaan inay raalli ka yihiin dowladda la furo inay ayagu doonayaan inay dowladdu dadka u shaqeyso shaqaalaha dowladda mashaaradooda qaataan dadkay kasbanayaan sidaa ku kasbanayaan halka ay doonayaan inay usawiraan xisbiga kasoo horjeeday jamhuuriga inay yihiin xisbi caqabad ku ah inay dowladdii shaqayso waan gartay dadaalaa jira laakiin weli sida madaxweynuhuna sheegay wax soo naasacaaday ma jiro madaxweynuhu wuxuu ku adkaysanayaa haddii aan dalabkiisaasi loo fulin inuuna isna tallaabo qaadi doonin marka dadweynaha maraykanka haddii wax ra'yi ururin ay jirto siday u arkaan arrintan runtii dadweynuhu way ku xun yihiin arrintan madaxweynuhu wuxuu ku xisaabtamayaa dadka asaga aadka u taageersan oo xagga midig u badan ayuu qancinayaa oo ku qancinayaa arrintan ayada ah waxa uu hadda isugu isugu yeeray sidaan sheegay hogaamiyeyaasha labada aqal wax natiijihii way kasoo bixi waayeen haatan ka horna sidaasoo kale way dhacday maalinta maalinta jimcaha ayuu haddana dib ballan kale u qabtay oo yidhi marka dhaarintan iyo howlahan inaga dhacaan kadib aan isu nimaadno aan wadahadal kala galno wax kasoo bixi doona lama garanayo laakiin wuu isku adkeynayaa mowqifkiisa dabcan wakti ay noqotaba inuu ka tanaasulona wuu ku khasbanaan doonaa sababtoo ah aqalkii congresska ama aqalkii golaha wakiilada ayaa waxaa kala wareegay xisbiga dimuqraadiga marka wuu ku khasban yahay inuu waxaajood ku dhameeyo arrintan dabcan waxayna ku dhammaan doontaa qaab oo asaguna guul sheegan doono odhan doono waan guulaystay oo sidaan rabay baa ku socdeen dimuqraadiguna ay kolley lib sheegan doonaan laakiin siday tahay oo ay noqon doonto lama hubo dowladdu sifaan uma seexnaan karayso waan gartay qodobkan ood moodo ka qodaxda ku ah ilaa iminka xilligan hadda la joogo haddii laga gudbo waxyaabaha kalea laga yaaba inay isku maandhaafaan isku qabsadaan maxaa ugu soo waaweyn oo kusoo xiga runtii intii madaxweyne trump la doortay labadii sano oo lasoo dhaafay waxaad labada aqalba madax ka ahaa xisbiga jamhuuriga arrintaas waxay keentay xisbiga dimuqraadiga waxyaabahay doonayeen oo dhan inaanay waxba ka qabsoomin tusaale ahaan arrinta ugu weyn oo xisbiga dimuqraadigu ay doon ay baaritaan ku samayn doonaan waxaa ka mid ah kaalintii ay ruushka kulahaayeen ama faragelintii ay ka geysteen doorashadii dhacday laba kun iyo lix iyo tobankii iyo baaritaanka uu wado gariiqaanka gaarka ah arrintaas waxay isku dayeen dimuqraadigu inay macluumaad helaan waxay isku dayeen inay dad u yeeraan waxaase hor istaagay guddoomiyayaasha guddi hoosaadyada oo kulligood jamhuuri ahaa oo halkii laga baari lahaa arrintaas iyo saameynta ruushka ku mashquulay inay baaraan robert muller iyo maaragtay hay-adaha sirdoonku inay madaxweynaha iyagu maagayaan oo madaxweynaha ay beegsanayaan qaabay ugu eedeeyaan bay raadinteeda ku mashquuleen marka arrinta ugu weyn waxaa weeyaan xisbiga dimuqraadiga ayaa hadda wuxuu helayaa aqlabiyadii aqalkaas wuxuu helayaa awood sabina power ama awoodda uu ugu yeero cidduu doono ama warqaddu doono ku dalbado awooddaasa waxay keenaysaa marka in arrintaas ay wax badan ka furfurmaan gaar ahaan arrimaha ku saabsan waxyaabaha madaxweynaha lagu dhaleeceeyo sida arrintaas xiriirka uu la leeyahay ruushka sida arrimihiisa xiriirkiisa dhaqaale oo asagoo madaxweyne ah inuu ganacsigiisa iyo hawlihiisa kusii dhex jiro waxyaabahaas iskhilaafsan oo dhan bay baaritaano ku samayn doonaan dabcan
rofesor jibriil oo maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state university ayuu kaasi ahaa oo maxamed cabdi xasan u warramaya halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa washington
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba magaalada muqdisho gabadh dhallinyaraha lagu magacaabo sawde xuseen ayaa baratay xirfadda korontada taasoo ay hadda ku shaqayso xirfaddan ayaa waxaa u badan ragga marka la barbar dhigo dumarka sawda ayaa sheegtay in arrintani ay nolosheeda wax ka bedeli doonto warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo soo koobaysaa sahra ciidla nuur sawde xuseen oo siddeed iyo toban jira waxay ka shaqaysaa soolarka tamarta ka dhaliya qoraxda iyadoo ku sugan dugsiga farsamada ee xaylabariise ee magaalada muqdisho riyadeedu waa inay ku shaqayso xirfadda korontada marka ay timaaddo shirkad weyn oo soomaaliya oo dhan dabka siin karta rajadaasi ay niyadda ku haysaa waa mid ka duwan wixii ay ku riyoon jirtay maalmihii madoobaa ee iyada iyo qoyskoodaba ay ku saameeyeen colaadihii magaalada muqdisho sawdi waxay leedahay tababarka noocan ahi wuxuu beddelay noloshayda iyo aragtidii ay ka qabtay mustaqbalka
haddii aan xaruntan kusoo biiri lahayn waxaan ahaan lahaa qof gurijoog ah guri ka shaqaysa ama iska guursata sida caadiga laakiin hadda waxaan ahay qof xirfad muhiim ah barata ahna korontada koorsooyinka tababar ee xaruntan lagu bixiyo ayaa ardaydu ay ka bartaan xirfadaha kala duwan ee looga baahan yahay suuqa shaqada ee maanta sawda ayaaba sii isticmaasha xirfaddeeda meelo ka baxsan dugsiga oo ay dadka ku caawiso cilad bixinta korontada iyadoo ka hesho lacaga yar waxay ka mid tahay gabdho fara ku tirisa oo baranaya xirfadaha korontada laakiin badri xayle oo ka mida maamulka sare ee iskuulka ayaa rajaynaya in tirada gabdhuhu ay korodho hadda gabdhihii waxay noqdeen inay adduunka maadaama horumar sameeyey inay gabdhaheenu horumar la qaadaan ay sameeyaan hadda waxay ku dhiiraadeen inay farsamo sameeyaan marka hore waa yaraayeen hadda kooraatana marayna fyujarkana boqolaalan sugayna sawdi waxay rajaynaysaa marka ay koronto yaqaan noqoto in gabdho badani ay ku dayan doonaan oo ay iyaguna mustaqbalkooda dhisan doonaan laakiin waxay garwaaqsan tahay inay wajahayso cambaarayn kaga imanaysa bulshada doorka dumarku intiisa badan uu yahay maaraynta guriga iyo caruurta dadku maysan arki jirin gabar barata fildhigan ama korontadan sidaa darteed markay arkaan anigoo la shaqaynaya ragga cila bixinayana korontada way iisoo daawasho tagaan dadkuna isku mid maahan dadka qaarna way igu dhiirigeliyaan qaarna ayagaa su-aal isweydiinaya oo dhahaya macnaha gabar waaye raggu weli waxay maamulaan amaba ay ku badan yihiin goobaha shaqada waana kuwa saamaynta ku leh gaadhista go'aamada waaweyn ee bulshada taasna waa xaqiiq dumarku ay wajahaan marka ay tagaan goobaha shaqada sidaas oo ay tahay taasi kama hor istaagaysa sawdo xuseen sida ay qabto inay xoogga sii saarto shaqadeeda oo ay hiigsato mustaqbalka
aad iyo aad bay umahadsantahay saare ciidle nuur oo noo soo koobaysay warbixintii ka hadlaysay gabadh soomaaliyeed oo lagu magacaabo soodo xuseen oo tababar dhinaca korontada ku qaadata magaalada muqdisho
baabuurta korontada ku shaqeeya ayaa adeegsigooda uu aad u soo badanaya sida khubarada qaarkood ay qabaan dunida oo dhan walwal laga qabo wasaqowga hawada iyo isbeddelka cimilada ayaa baabuurta korontada ku shaqeeya ka dhigaysa kuwo soo jiidasho leh marka loo barbardhigo baabuurta bansiinka ku shaqeeya hase yeeshee qiimaha ayaa haddana dhibaato ay ka jirta wariyaha v o eda steve baragona ayaa warbixintan diyaariyey waxaase soo jeedinaya maxamed cabdi boqolaal basaska korontada ku shaqeeya ayaa bishii nofembar la geeyey dalka jile madaxweyne sebastian penera ayaa basaskaasi ku soo dhoweeyey xarunta dalkaasi ee santiago jili iyada is horumarinaysa shiinaha kadib dalka jili waxa uu noqon doonaa waddanka leh basaska ugu badan dunida ee korontada ku shaqeeya ayuu yidhi dalka kostarika baabuurta korontada ku shaqaysaa waxay hormood ka yihiin qorshaha dowladdu ay qiiqa ku yaraynayso warshadaha baabuurtan soo saara ayaa filaya ganacsi deg dega sannadaha soo socda sida uu sheegaya mariana avalos oo iibiya baabuurta korontada ku shaqaysa Creo que por ahí escuchamos de una proyección que para el 2030 al menos el 50% de la...
waxay la tahay waa la maqlay saadaasha laba kun iyo soddonka in konton boqolkiiba baabuurtu ay kuwa korontada noqonayaan maanta waxaa dalka ka jira lix boqol oo warshadood oo baabuurta korontada ku shaqaysa lagu sameeyo waxaan rumaysanahay in sanadka dambe ay saddex amaba afar mar ka sii badanayaan ayuu yidhi ha ahaadaan baabuur basas ama mootooyin gaadiidka korontada ku shaqeeya wuu sii badanayaa dunida xilli walwalka isbeddelka cimiladuna uu sii badanayo gaadiidka waddooyinka mara ayaa keena qiyaastii afar iyo toban boqolkiiba qiiqa hawada ku baxa ee dunida isticmaalka saliidduna si weyn ayuu dunida u korayaa iyadoo wasakhowguna uu la kordhayo arrintaas ayaa keentay in baabuurta korontada lala dhaco gaar ahaan magaalooyinka qiiqa badan sida uu qabo sabtarshi jakborti oo madax ka ah shirkadda etron ee baabuurta korontada samaysa ee dalka indiya baabuurtani wasakhow ma keenaan kharashka ku baxaana uu ka hooseeyaa kuwa batroolka iyo naaftada ku shaqeeya ayuu yidhi sababta uu kharashku uga yaryahay ayaa ah in jaajgaraynta bayterigu ay ka qiimo jaban tahay batroolka iyo naaftada sidoo kale baabuurta korontada samayntooda ayaa jaban hase yeeshee qiimaha baabuurtan korontada ku shaqaysa ayaa ka badan kuwa bensiinka iyo naaftada ku shaqeeya kabis ay dowladuhu ku sameeyaan ayaa qiimaha hoos u dhigtay sida dalka norway uu sameeyo dalkaas oo saddex meelood oo hal meel baabuurtu ay koronto ku shaqeeyaan christian buul oo baabuurta korontada ku shaqaysa wata ayaa sheegay in cashuurdhaafka ay dowladdu samaysaa uu sii wanaajinaya arrinta lacag la'aan ayaan ku dhigan karnaa magaalada gudaheeda ayaan la geli karnaa wax walbaa way jaban yihiin markaa raad weyn bay arrintani leedahay ayuu yidhi hase yeeshee dowladda norway ayaa waxyaabo badan joojinaysa waxyaabahaas qaarkood xilligoodu waxa uu dhammaanayaa laba kun iyo koob iyo labaatanka arrintaas ayaa laga yaabaa in baabuurta korontada ku shaqaysa ay ka dhigto kuwo aan la jeclaysan sida ay qabto idafi hofdi haddii ay baabuurta caadigaa la mid yihiin aniguma doonayo laakiin sida ay hadda yihiin way jaban yihiin marka la eego cashuurta iyo baytariga hadda ayay fiican tahay in baabuurta korontada aad haysatid waxay qorshaynayaan in wax walba mustaqbalka aan anagu bixinno ayay tiri qiimaha baytarigu si xawliya ayuu hoos ugu dhacayaa hase yeeshee baabuurta korontada ku shaqaysa lama tartami karaan kuwa caadiga ah ilaa la gaadho sannadka laba kun iyo soddonka waxaana loo sii baahanayaa kabista dowladda sida uu qabo stail fredenlund oo ka tirsan iskaashatada baabuurta korontada ku shaqaysa ee dalka norway waxay ahayd in suuqu uu boqolkiiba boqol noqdo baabuurta korontada ku shaqaysa marka la gaadho sannadka laba kun iyo shan iyo labaatanka si taas loo gaadho waa inaan qorshaha kusii taagnaana ayuu yidhi khubarada ayaa sheegay in baabuurta korontada ku shaqaysa ay weli u sii baahan doonaan kabista xukuumadaha dunida oo dhan ilaa iyo inta wasakhowgu uu ka yaraanayo
warbixintii steve baragon ah uu soo diray ayay taasi ahayd waxaase soo jeedinaya maxamed cabdi halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa washington haatanna waa dhinacii heesaha heesu qaada fanaanka cabdi xasan dige
heeskaasi jeenan iyo fanaanka codka baxsan ee cabdi xasan diga ayaan idaacaddeen subaxnimo kusoo gebagabaynaynaa maxamed cabdi xasan iyo anigoo asaare cabdi axmed waxaan di leenahay intaanu mar kale kulmi doono
nabadgelyo
This is VOA News.